habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida e v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha disembar ee sanadka kana waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawiya dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayo haqab tirka dadka rayidka ah gaar ahaan meelaha ay ciidamada midowda afrika ee admis ay ka baxayaan oo maanta muqdisho ka furmay
waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta bidqabka rayidka shirkan oo wajahaya sidii loogu heli lahay istaraatiijiyad qaran oo diirada saaraysa ilaalinta bidqabka rayidka wakhtiyada xoraynta iyo dib u xoraynta iyo wakhtiyada xasilinta
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o eda ah oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda dadka naafada ah ee soomaaliya anoo dugsiga foom tiriyi mar ayaa guursaday marka foomfoork marka ahaana waa umalay anoo umalaha iskuulka aadi jira maasha allah haddana jaamacadaa dhigtaa marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya waxbaa baran kartiin guri waa dhisan kartiin marka caqabadaha waa la gudbi karaa le aniga hooyaday weligay imaysan dhihin araggaan afka tahay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiila iga weyn anaa ku xigay marka guriga anaa kura u hay anaa wax kasta qaban jira cuntada dhar
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan macadka heritage oo soo saaray daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada shaqaalaha dawliga ah ee soomaaliya qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idiin akhriyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah uu wadahadal albaabada ay u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka suuriya kadib markii fallaagadu ay xukunka ka tuureen madaxweyne bashaar al asad ruushka oo gacan milatarisiinaya asad intii lagu guda jiray ku dhowaad afar iyo tobankii sano ee dagaalka sokeeye ee suuriya uu taagnaa ayaa waxa uu ka codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo horumarada oo ay ku jiraan saameynta suurtagalka ah ee howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha golan ciidamada israa'iil ayaa axaddii shalay waxa ay geeyeen aagga ay qaramada midoobay ka warhayso ee buuraha golan haitis iyadoo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid laga maarmaan ah si loo difaaco israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegay isniintan inay ahayd sida hadalka loo dhigay tallaabo xadidan oo ku meel gaara su-aalo badan ayaa haray oo ku saabsan cidda hogaamin doonta suuriya iyo sida uu waddanku isugu dayi doono in uu dib uga soo kabto sannado badan oo dagaal ah iyo sidoo kale in ka badan konton sano oo uu ku hoos jiray xukunka qoyska asad afhayeenka kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha isniintan in madaxweyne valadimir putin uu go'aansaday in uu magangeliyo siiya asad waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin wax qorsho ah oo putin uu ku doonayo in uu la kulmo asad waxaana uu diiday inuu ka hadlo goobta uu ku sugan yahay asad mucaaradka kuuriyada koofureed ayaa maanta oo isniina waxay eedeymo culus u jeediyeen xisbiga talada haya iyaga oo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay awood maroorsi kadib markii uu xisbigu diiday in xilka laga qaado madaxweyne yong suk yool kaas oo lagu eedeeyey inuu isku dayey in uu xukun deg deg ah oo sharci darro ah ku soo rogo waddanka wasaaradda garsoorka ee kuuriyada koofureed ayaa maanta isniina waxay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogtay socdaalka madaxweynaha dalkaasi iyada oo ay socdaan baaritaanno lagu samaynayo eedeymo ku saabsan in uu ku kacay falal kacdoon ah isaga oo rabay in uu dalka ku maamulo xeerka xukunka deg dega ah taas oo uu ku dhawaaqay habeenkii talaadadii balse uu ku qasbanaaday in uu ka laabto lix saacadood kadib sababo la xiriira cadaadis ka yimid baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka hogaamiyaha mucaaradka brak jan day oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kuuriyada koofureed ayaa waxa uu ku tilmaamay ficilada xisbiga talada haya sida hadalka uu dhigay khiyaanad dastuuri ah iyo sidoo kale awood maroorsi sharci darro ah halka uu xisbiga talada hayana uu sheegay in madaxweynuhu uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono oo uu awoodda ku wareejin doono xisbigiisa iyo ra-iisul wasaaraha laba maalmood ka hor inta aysan fifa xaqiijinin sacuudi arabiya inay tahay martigeliyaha koobka adduunka ee sanadka laba kun afar iyo soddonka ayaa sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxa uu ballan qaaday isniintan inuu isku dayayo in uu hubiyo in heerarka shaqada ee soo galootiga si habboon loo ixtiraamo tartanka sacuudi arabiya waa murashaxa keliya ee hubaala in uu ku guulaysto arbacada marka fifa ay weydiisan doonto kulan dhinaca online-ka ah oo ay ku kulmaan laba boqol koob iyo labaatanka ee xiriirka xubnaha ka ah in ay ku abaalmariyaan xuquuqda martigelinta sanadka laba kun iyo afar iyo soddonka iyadoo aan la helin codayn kooban qorshaha koobka adduunka ee boqortooyada qaniga ku asliidda ayaa u baahan in la dhiso sideed ka mid a shan iyo tobanka garoon oo aan weli la dhagax dhigin oo lagu daray boqol toddobaatan iyo shan kun oo qolol hoteello ah waxa ay si aad ah ugu tiirsanaan doontaa shaqaalaha soo galootiga ah oo inta badan ka yimid koonfurta aasiya iyadoo lagu jiro qaab dhismeedka sharciga shaqada ee kooxda u dhaqdhaqaaqda ay sheegeen in uusan iyagu ilaalinaynin mar kale caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan diiradda lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii laga xoreeyey al-shabaab iyo meelaha ay faaruujinayaan ciidamada admis ee dalka ka baxaya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste gudaha magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo safiirro ka tirsan kuwa caalamka u fadhiya soomaaliya shirkan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska ergeyga gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii dhowaan laga saaray al-shabaab iyo sidoo kale goobaha ay dhowaan ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta admis ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta iyo badqabka rayidka xildhibaan cumar xaashi ayaa ugu horeyn faahfaahiyey ujeeddada shirkan iyo maalmaha uu socon doono maanta waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya ama fookaska saaraya sidii loogu heli lahay istaraatiijiyad qaran oo diiradda saaraysa ilaalinta badqabka rayidka wakhtiyada xoraynta iyo dib u xoraynta iyo wakhtiyada xasilinta khaasatan meelaha laga xoreeye khawaariijta nagu habsatay muddo dhowr iyo dhdhoor iyo toban sano ka badan shirkan waxaa ka soo qaybgalay dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka oo nagala shaqaysa arrimaha xasilinta iyo ilaalinta bidqabta rayidka shirkan maanta iyo berituu soconayaa maanta waa qaybtii ugu horreysay oo lagu dahfurayey oo laga istraatiijiyada lagu soo bandhigayey oo draftka draft strategiga wadahadallo laga yeelan doona berituna qaybtii labaad oo heer technicaleh ama heer farsamo ayaa noo sii socon doona hadduu alla idmo marka waxaa la rabaa labada beri gudahood in meeshan uu ka soo baxaa istraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu lagu wajahaya ilaalinta badqabta rayd sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji ayaa madasha ka sheegay in shirkan uu leeyahay ahmiyad gaar ah waan ku farxasannahay horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha uu samaynayo dadaalka uu samaynayo dadaalka uu samaynayo oo ah in muxuu ahaa la raadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaan keliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimankan intaanay bixin ciddii bedeli lahayd la helo oo ama ha noqoto international partnerska ama sna meelaha ay buuxin karaan haddee duruufo badan baa jira waa ognahay sidoo kale daraawiishta koonfur galbeedna waa u diyaar haddayba joogaan degmooyinkii intay awoodooda ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdixakiin xasan ashkir ayaa carabka ku dhuftay in shirkan uu ku soo aaday wakhti muhiima wuxuuna dhanka kala xusay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso badqabka dadka rayidka ah munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka ah waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka ah iyo dadka soomaaliyeed kadib howlgalka atmis oo gebagabo ku dhow waxaa kale oo uu shirkanu muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka ah taas oo ay ku cad yihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka ah xilliyada colaadaha iyo dagaalada islamarkaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo uu gargaaridooda waa istaraatiijiyad cad wakhtiyeysan oo ku suntan kahortag xaaladaha kala duwan taasi oo ay ka faa'iideysan karaan dowladaha dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
macadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa shalay waxa uu soo saaray daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dawliga ah ee shaqaalaha dowladda soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa daraasadan waxa uu ka waraystay qoraaga daraasadan cawaale xuseen cabdi oo ku xildheer cilmiga karaanka bulshada amaba waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo human resources waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey nuxurka daraasadan
waa daraasad gorfaynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira ee la xidhiidha shaqaalaha dowliga shaqaalaha dowladda dowladda soomaaliyeed waxaana daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo odranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho doorsoocashadu waxaa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay kartida uu leeyahay iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulanin wax kale sida ninjeclaysi iyo qabyaalad iyo kanaan wax isunnahay aan lagu xulanin haddii marka nidaamka la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda waxa ay daraasaddu soo bandhigaysaa caddaymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale dowlad wanaag iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda sida loo shaqaalaysiiyo sida loola dhaqmo kartooda in kor loo qaado the public service haddaan wax laga qabanin waanay dowladdu wakhti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin baahida keentay in daraasadda noocan aad soo saartaan maxay ahayd ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabayseen baahida keentay waxaa weeye maadaama soomaaliya muddo badan nidaamkeeda uu burbursanaa nidaamka dowladda ayna tahay dal ka soo kabanaya dagaal sokeeye iyo amni darro badan daraasaddu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid ah maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiya habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan midho dhal ahayn marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin ayay daraasaddu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa xataa kuwa dowlad goboleedyadana waa way la qabaan in daraasaddu cilmi baaris ku samayso habka loo shaqaalaysiiye hadda hababka loo shaqaalaysiiyey ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay inay yihiin kuwa saamayn lahoo midho dhal lahoo dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalaha saa lagu shaqaalaysiiyo ugu dambayntii maxaa talooyin ah oo ay daraasaddan soo jeedinaysaa cilmi baadhistu waxay soo jeedinaysaa eh, talooyin eh, wax ku ool ah oo ku salaysan eh, hirgelinta iyo howlgelinta doorsoocashada sida loo isticmaali lahaa doorsooxashada ama meritocracy-ga eh, si looga hortago eh, tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga eh, hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda Een, marka talooyinkaasi waa dhowr iyo toban qaar ka mid a haddaan kuu sheego midda ugu horeysa waxaa weeye in la sameeyo sharci eh, hufan oo ka hadlaya eh, nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorsoocasho ama meritocracy Eh, midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan eh, doorsoocashada guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo eh, central ah guddi dhexe ah Een, in hay-adaha eh, qaramada midoobay iyo saaxiibada soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha dowladda soomaaliya hadda la shaqeeya een, laga codsado eh, laguna dhiirigeliyo in ay eh, dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorsoocasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas iyada oo lagu eh, laga dab qaadanayo eh, wadamada caanka ku ah eh, hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta ah iyo dadka khibradda eh, gunta dheer u leh arrintan in waxaa ka mid a in wa- hay-adaha dowladda oo dhan eh, lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqe iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax banaanayn miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale ay u baahan tahay shaqaalaha sida ay yihiin iyo meeshay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay waxaasoo dhan uu isku xidhan yahay marka waxaa weeye integrated business and human resource plan isku xidhan oo aan kala kala madax banaanayn ee xagga budgetka in la abuuro shaqa qeexayaal cad shaqooyinka dowladda oo dhan ee mid walba shaqa ay leedahay shaqa qeexa cad ay leedahay in la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo lagu kala een, saarayo oo macni job classification system oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay eh, eh, hay-adaha dowladda in la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ee shaqo walba u baahan tahay inaan qofku uusan isagoo go-aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay eh, eh, shahaado jaamacadeed oo afar sana ah, shahaado jaamacadeed oo lix sana ah, waxay u baahan tahay phd waxay u baahan tahay dugsi sare inay wax qofku go-aan iska gaara aysan ahayn laakiin nidaam dejisan oo la ogyahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ee ku xidhan ee ee lama dhaafaanka ee ugu hooseeya in la dejiyo la sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin qofku inuu eh, leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu run ahaantii soo bartay la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysa iyo accreditation ma leedahay ba- ba- ba- barnaamijka uu leeyahay waan soo qaatay ma soo qaatay nidaam lagu hubinayo oo sax ah in loo sameeyo Een, in la dejiyo shaqo qeexa marka la dejiyo in shaksi qeexana la dejiyo shaqadii waad qeexday shaksiga shaqadaa qabanaya isagana waa in la qeexo oo wuxuu looga baahan yahay iyo eh, qualificationska laga rabo in la hirgeliyo tababar loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lug ku leh shaqaalaysiinta dadka in loo furo nidaam ee lagu barayo habraacyada saxda ah talabixin kale oo uu soo jeedinaysa ay- ay- daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaalo badan oo ku meel gaadh ah ayaa dowladda u shaqeeya shaqaalahaas marka daraasaddu waxay leedahay maxay ku meel gaadh u yihiin qof walba iyo shaqaduu qabta hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro shaqadaa laga saaro kumeelgaadnimada qofkii shaqada hayay in la imtixaano la baaro la aseesgareeyo haddii uu leeyahay eh, muwaasafaadkii u- ugu hooseeyey ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqadaa u qabto in shaqaalo joogta ah laga dhigo
kaasi waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray macadka heritage cawaale xuseen cabdi oo ku xeel dheer cilmiga karaanka bulshada ama waxaa afka qalaad lagu yidhaahda human resource maxamed colaad xasan ayuu khadka teleefonka ee magaalada muqdisho ugu waramayey haatanna isla maxamed colaad xasan oo inoo haya barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xaaladaha ay ku sugan yihiin naafada soomaaliyeed kusoo dhawaada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o ada saddexdii bishan toddobaadkii tegay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah sanadkan waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay koruqaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara sida ay sheegtay qaramada midoobay dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin kiiba haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hogaamineed soomaaliya oo kale in ka badan soddon sano oo colaado ah iyo helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee soomaaliya laakiin magaalada muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada soomaaliyeed waxaa lagu soo bandhigay saddexdii bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin kow iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba waa kan jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqliinsaanka soomaaliya waxaa la sheegay hadda bulshada statistiskii boqolkiiba toban iyo kow dhibic toddoba inay yihiin disable ama bahyo gaal ah laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeennu dagaalka uu cadowga khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhallinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan soo lugabeelayaan soo gacmobeelayaan soo indhabeelayaan kuna soo biirayaan tiradaas
waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hogaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yar tahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah guryaha goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey waxaa naga go-an inaan abuurno soomaaliya ama soomaali leh kaabado ama marinno loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xora ayaga oon cidna aysan kaalmaynayn cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii ilaha idhaado waxaan qorshaynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro haddii ilaa idhaahdo oo qorshahaas ku dhan yahay
caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka ceebeynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada dadka naafada ah ee soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin v o eda ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah samiire maxamed cali waa gabar aragga naafa ka ah oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka ah oo humaaga un aragta sideed jir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaaggii yaraa ee arki jirtay taasina kama celin inay nolol samaysato maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed barnaamijka elayska v o eda ayay u warantay anoo dugsiya form tree mar ayaa guursaday marka form fort marka ahaana waa umalay anoo umala iskuulka aadi jiray maasha allah haddana jaamacada dhigtaa marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya waxbaa baran kartiin guri waa dhisan kartiin marka caqabadaha waa la gudbi karaa le aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin araggaan af ka tahay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiila iga weyn anaa ku xigay marka guriga anaa fura u hay anaa wax kasta qaban jira cuntada dharka intaan iskuulka bilaabin anaa waxbarasho bilaabin guriga furiisahin jiray intaan waxbarashada bilaabin anta waxbarashada kow markii liigeenayo aan naftirkeyga waxaa aaminsanaa inaan waxbara karin oo waxaa soo dalo aniga wax mau akrin kariya sidee wax u baran karaa haddana maasha allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay marka semester one hadda marweya maasha allah dhisan karto aniga hadda wax walba waa karsan karaa markii laga reebo waxyaabaha qaar dharka waa dhaqan karaa qasaayad waa ku dhaqan karaa wax walba waa qaban karaa waa hooyada ay tababarta qaar allah siiyo samiire sida ay sheegtay inkastoo aysan maanta nolosha dhib ku qabin haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala waxay xusuusataa sida bulshada u haysataa in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo wallahi ani markii aan arko qof markii alaamii taagana uu lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray waxaan ijira qofkan inuu uniform inaan uniformatu u jeedaayo muxuu igu soo taagaa lacag haddana waxaa is leeyahay mararka qaar waxaa isdaa haddana isaga saasa uu tabar u maleeyay bal iska dhaaf laakiin mararka qaar mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jira ani samiire ayaa ka codsatay dowladda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hogaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda waxaan waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya in ay hogaaminta naga naga qaybgeliso sida xildhibaanadoo kale wasiiradoo kale xataa madaxweynaha hataa haddii suurtagal tahay inuu ka dhigo maxaa yeele aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara ma- wixii aniga qofka caadigu qaban kara aniga waa qaban karnaa marka hogaaminta in in laka talageliyo oo waxa wax wax allaala wixii la qabanaya waddanka talihiisa naloo nala kasoo qaybgeliya aa ka codsanayna insha allah waxaan leeyahay walaalayaal banaanka usoo baxa wax waa qabsan kartiin wax waa baran kartiin anaga anaga sidiin camalaan nahay wax waa baranaa waxna waa qabsanaa reerna waa leenaha maasha allah waxna hogaamin hogaamintana waa qabsan kartiin banaanka usoo baxa wax barta iskuulaha magaalada ku yaala wax bartaan dhiilaayo dalmar cadow maalin isna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada muqdisho haawta waa macalin waxa uu ka sheekaynayaa marxaladihii uu soo maray xaalado kala duwanaa soo maray waxaan aragga beela anigu jira saddex sano waxaan ahay macalin waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada dherkeley waxaan ahay een, udoodaha dadka naafada wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay usoo mareen nolol adag nolol runtii aan la dhigi karo een, xilli annaga waxbarasho waxaa bilaabnay iskuul oo wadankan aysan ka jirin Een, dugsi qur-aanaan ka bilaabnay waalidiinteena een, kheyr allaha siiye runtii aaday noogu dadaalisay gaar ahaan allah u naxariistay labadeeda waalid anigii dareen hooyo aabo labaduba naxariistan allah siiyo runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta har- horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay runtii waxbarashainta wax baranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray haddii ahaale dadka inay af lagaadeeyaan haddii ahaale inaan budad ku dhaco haddii ahaale inaan gacan ka jabo haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta guriga looga tago runtii eh, iska joogo laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan ah, warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada marka in laga furay sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasne waxbarasho iska dhaafay dadka naafada iska dhaafay inay banaan usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa siduu banaanka usoo bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo laftirkooda aamineyn inay nasadooda ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo fara kala duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn midhaheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday een, dalka waa maanta wax ka ah een, waxbarashada dalka waa horumar ka gaareen ayaa jiraan dalmar howsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxa u dheeraa sida uu sheegay dhaga hadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuullo uu shaqo u doontay Een, anigoo maqlaayo ayaan iska dhegaytiraayo oo dhahayn macalinkani dhoolka wax ma- ma- soo wax noo bari karaa soo wax noo fahansiin karaa Een, way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafaka inaad wax bari karto runtii waxay ugu qaadi jirtay een, wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jira inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo laakiin markaan fadhiisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadaladooda aada dhegaysato aada dartooda wax iskaga dhaafto horumarka aragta iyo waxa ah- aa hiigsanaysa ma gaari kartid marka in aad dadkan sidee rabana kuugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin d- dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan aa ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba oo igu xujeynaye dad aragga lixaadooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamdu waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo computerka oo lagu xiraya projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen anna eh, voiceka ayaa igu xirnaa sidaasaan aan cashirada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan lix bilood saddex bilood toddoba bilood hal sano way igu qaadan jirtay inaan fahanka ardadaas aan isla jaan qaadno dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro elays u soo ifaya wallaahi horta shalay meesha aad joognay iyo maanta meesha hadda aad joogno dif- different aa udhexeeyo ama farqi weyna aada udhexeeyo maanta waxaa joognaa een, ah, hay-ad naafo qaranaa dhisan oo maanta shaqaynayso Een, naafadu laftirkeeda een, xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato een, hal hal qof baa laga helayaa naafadu een, ururay samaysteen in advocacy noqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidharro waaye hogaamiyayaal waaye Een, shalan waxaa lahayay een, kiilada bariiska ama kunka shilin ama labada kun hala siiyaa la dhahaya marka maanta naafadu meel fiican ay joogtaa sharcigii naafada hadda alla ah, baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen Een, xafiiska madaxweynuhu horyaala waxaan rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhowaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan cid walba oo fursada sharcigaas naafada marka shalay iyo maanta farqi weyn aa u dhexeeya marka alxamdulilah naafadu horumar la taaban kara ay iibsadeen maxamuud maxamed guuleed waa xogeyaha naafada gobolka bari ee puntland waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin weli naafadu qaabkeeda hore weeye ma helaan xaquuqday ku lahaayeen dowladda puntland weli kama helno saa og tahay naafadu ma leh cid u doonta cid u qareeta wasaarad gooniya ma leh agaasimeyaal ma leh xildhibaan ma leh marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho saa og tahay dawladda hoose saami ma leh naafadu waa naafada ugu badan kaam ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha hadda raashinka waxaa la qoraayo qof naafaa kuma jiro qof naafaa oo la qoray qof xaafad ka sogada ma ahe waxaan rajaynaynaa inay isbedel uu dhaco insha allahu tacaala saa og tahay xafiiska gurigoodii naafada shacab baa haysta weli shacab waa laga saari waayey waa qaybtaan u gudbinay gobolkaan u gudbinay degmadaan u gudbinay maxkamaddaan u gudbinay dadka haysana dad shacaba weeye maaha dad hubaysan welina kama saarin marka madaxweynaha dowladda puntland waa baaq u gudbinay haddana waa ku celina baaqi waxleen madaxweyne waxaa noo soo dirtaa guddi bal guriga kan wax caqabada ka jira ogaada wasiirka amniga dowladda puntland mudane ibraahim xaaji bakiin wasiirka arrimaha gudaha naafada tan ninkaa ka mas-uula aakhira ninkaa la weydiinayaa xaquuqdoodii waxbarasho xag shaqo kulli waa inay iskuullada waxbarashadu caqabaday ku yihiin waxaa la dhigay kabadaa la dhigay ma tegi karaan maxamed maxamuud guuleed ayaa dhinaca kale sheegay iska daa maamul xafiiseedyada ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan nin naafa ah guurkiisu ama gabar naafa ah ma badna dadkuna waxay leeyihiin dee qof naafa muxuu qabsan karaaba mana shaqayn karo isaga waxay fiirinayaan dadka kanfiirleeyahay haddii hadda naag ama uu guursado ama nin guursado war maxaa ma biilan karo marka naafadu dadka soomaaliyeed bay ka mid yihiin ha la soo dhoweeyaan leeyahay bulshaduna ha soo dhoweeyeen hay-aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka bari oo si fiigooda inta la geeyo hoos la geynayo marka aad ha u soo dhoweeyeen marka codsiyayagu waa taagane sanad walbana waa saas jaamac ibraahim cawad waa nin naafa ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada somalilan barnaamijka elayska v o eda ayuu uga warramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo ka soo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin waxay ku salaysan tahay laba aragtiyood tahay aragtida dawada dadkaasi waxay aaminsan yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaanu qof noqon karin inaanu waxba qabsan karin inaan waxba baran karin aragtidaasay ku salaysan tahay markaa qoysku waxa weyaan qofka waxay arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan markaa guriga ayuu joogaya dibid looma saaray oo weligii marka waa u fakeerin xanaaneyn xadaafa iyago xumaanka ma aha laakiin xanaaneyntiibaa waxay ku noqonaysaa takoor marka waxaa leeyahay takoorka heerka qoyska marka iskuol ma geynayaan meel kale ma geynayaan aragtida labaad ay ku saleeyaan waxaa la yidhaahdaa aragtida sadaqada ama charity model waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin inaan shaqaysan karin inaan waxba baran karin ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaqo in la quudiyo in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado marka labada aragtiba waxaweya laba aragtiyooda ku salaysan takoor marka waxaweyaan waa aragtiyaha sababta ah in qofku naafada aanu qof noqon waxaa la tusayaa inaanu dadka la mid ahayn haddii is yidhaahdo for example haasaw waxaa la odhanayaa war kuwii la qabayo lama loo le maxaa ku luraya laangale adigu waxa maahmaaha fara badan baa loo samaystay waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah ee takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas waxay ka bilaamayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofkii naafada waxaa la odhanayaa laangalow cawarow buluglowow cunyaankow oo mid waleyba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa jaamac ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda lagana qaybgeliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha waa in wacyigelin heer qaran la sameeyaa arrinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awoodda la saaro ururada ay dadka naafadii leeyihiin inay shaqeeyaan because dadka naafada iyagaa dhibaatadooda garanaya sida wax looga qabanayo marka ururadooda waa in laga tixgeliyaa ururada dadka kale leeyihiin oo ururadooda la tageeyaa si ay wax u qabsadaan si ay iyagu bulshada u bedelaan waayo iyaga iyagaa wax laga dhegeysanaya iyagaa baahiyahooda garanaya arrinta labaad waxa weeyaan dadka naafada ah waa waa in laga qeybgeliyaa siyaasadda iyo dhulka go-aanada lagu gaadhayo sakariye axmed maxamed waa agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan waxa uu ka warramayaa in somalilan ay ku soo badanayaan dadka shilalka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya xilliyadii hore ee dagaalada ka hor waxaa badnaan jiray dadka ku soo dhasha baahiya gaarkaa qaba laakiin walaal sidii xilliyadii dagaaladu ka dhaceen dhulalka soomaalida waxa dhacay in dadka baahiya gaarkaa qabaa ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kasoo gaadheen miinooyinka iyo dagaalada dad tusaale ahaan oo kale gacan xabada ka dhacday oo la jaray dad lug xabada ka dhacday oo la jaray qof miina la kacday oo kale laakiin walaal iminka dadka baahiya gaarkaa qaba waxay walaal khadara u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacma shirarka baabuurta sakariya ayaa sheegay in dastuurka somalilan ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba dastuurka somalilan waxaa ku jira qodob kooisteetanaad faqradiisa saddexaad qodob kooy afartanaad faqradiisa saddexaad iyo qodob kooisteetanaad faqradiisa afraad iyo qodobka boqol iyo toddobiyo tobnaad faqradiisa koowaad saddexdaa walaa qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo madaxweyne ku-xigeen ama golaha guurtiina isku sharaxo qofkaas inuu noqdo qof maskax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba marka qofku walaal jir ahaan maskax ahaan inuu caafimaad qabo diintan islaamka dhegaysaba qofaan maskaxdiisu dhalina waxba loo dhiibin laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo annagu waxaan u aragnaa inay tahay qayb ka mida faquuqa oo dadka baahiyaha gaarkaa qaba siyaasaddii ka garbanaysa waxaanu walaal samaynay inaanu la kulanno guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali axmed guddoomiyuhuuna soo dhoweeyey qodobadiina wuuna la eegay iminka waxaanu qabanay maalin dhoweyd inaanu iskugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiir sharci looga bixin lahaa iminkana walaal maxkamadda sareaan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabanay warqad baanu muxuu ahay diyaarinay anagoo warqadda doonayna in loo turjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa mar uu ka hadlayay faquuqa ayuu sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarkaa qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka iminka waxaa laga yaabaa ninku isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarkaa qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaara qabin oo lixaadkeedu dhamaystiran yahay aad u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarkaa qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarkaa qabin marka iminka dadkeenu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarkaa qabta waxaynu aaminsana inay wax qaban karto inay horumar samayn karto into gabadha kale la karti tahay haddana dhaqanka yacni soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarkaa qaba waxa ku adag inay inay nolosha la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarkaa qabin annagu ka daladanaaf ahaan walaal waxaan wacyigelin badan ka samaynaa in dadka baa dumarka baahiyaha gaarkaa qaba dumar kale la xuquuqiyiin gabadha kale kartidee leedahay bay leedahay haddaan iyadoo ka karti badnaynba marka walaa waxaan soo jeedin lahayn caqabadaha dadka baahiyaha gaarkaa ku gadaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka ah in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarkaa qabta bulshada kale la xuquuq noqoto markay dhanka guurka noqoto iyo iyo adeegyada kale asaasigaaba tobanaan sano oo rabshado dagaallo weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah qaar badan oo ka mid ahna ay ku curyaameen sababaha kale ugu waaweyn ee naafada soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka doctor maxamed maxamuud bidey waxa uu ka mid yahay hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho dadka haddaysan helin daryeel caafimadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo haddii noqon lahayd dhinaca caraga ama dhinaca xubnaha jirka baniaadamka oo dhan sidoo kaleeto qofka hadduusan helin waxyaabaha daryeel la-aanta sababi kara in xaaladiisa caafimadeed ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafa ah oo u baahan caawimaad dheeri ah arrimahaas oo dhan waxay aada u keeni karaan oo qeyb ka noqon karaan in qofku indhabeelo in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyajab iyo walaac uu ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo waxay keeni karta arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo noqdaan corona noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu u baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo taasoo hadhoodii awood la-aanta keenaysa qarkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoogle ay ku gaarto doctor biday ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la-aanta caafimaadka sidoo kaleeto si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinkaa jira waxaa loo baahan yahay qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaano universal health coverage kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaalaan qofku inuu helo helitaanka daryeel caafimadeed oo sugan dhammaan dadka waa inay helaan ama ay awoodaan inay helaan daryeel caafimadeed ee ku habboon laga bilaabo adeegyada caafimaadka asaasiga ah ilaa iyo daaweynta khatara cudurada khatararta ah midda labaad waxaa loo baahaya ka hortaga daaweynta ka hortaga iyo daaweynta oo universal health coverageka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortaga cudurada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer qodobka saddexaad wey daryeelka caafimaadka oo qiimo jabana waxaa muhiima in dadku ay awoodaan inay helaan daryeel caafimadeed oo ku aan ku xirnayn qarsho aada u sarreeya si aysan daqligooda ama hantidooda isugu saameyn waxaa kaloo aada muhiima qodobka afraad waxaa teen la helo daryeel tayo caafimaad daryeela daryeelka caafimaadka oo inuu noqdaa mid taya leh si dadka looga taageero caafimaadka iyo noloshoodaba intaba qodobka shanaad wuxuu yahay xoojinta nidaamka caafimaadka nidaamka caafimaadka waa in loo xoojiyaa si loo hubiyo adeegyada caafimaadka inay yihiin kuwo waxtar leh oo laysku halayn karo oo si hufan u shaqeynaya waxaa kaloo aada muhiima wacyigelinta bulshada in bulshada inay helaan wacyigelin oo la baro muhiimadda daryeelka caafimaadka iyo sidii ay uga faa-iideysan karaan adeegyada la heli karo arrimahaas oo dhan waxay qeyb ka noqon karaan iskaashiga caalamiga waxaa universal health coverageka ama daboolista caafimaadka caalamigahay waxaa lagu gaari karaa iskaashi caalami ah iyadoo la wadaagayo khibradaha agabka loona hagaajinayo daryeel caafimadeed ka adduunka dhaqaale iyo maamul waa laga maarmaan weeye waxaa in la helo ilo dhaqaale oo ku filan in loo sameeyo maamulada hufan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada arrimahaas oo dhan waxay yihiin arrimo muhiima oo loo baahan yahay dadka tabarta daran in loo qabto si oo helaan caafimaadka ama daboolista caafimaadka caalamiga ah oo laga marmaanka u ah
weli ma jiro hannaan lagu tixraaco khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u jeediyey dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay soomaaliya ku jirto ee colaadaha ay ka jiraan talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaara oo loo jeediyey howlgalka midooda afrika ee soomaaliya intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee soomaaliya ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
d colaada barnaamijka ilayska v o a ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa barnaamijkii aan uga hadli jirnay qurba joogta waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada windsor ee gobolka ontario oo ay degan yihiin soomaali lagu qiyaaso kun qoys barnaamijka waxaan maanta ku soo qaadanaynaa furitaanka masjidka taqi ama bias islamic center oo sidoo kale leh dugsi iyo iskuul waxbarasho iyo goobo lagu ciyaarsiiyo carruurta oo soomaalidu ay ka furtay magaaladaasi windsor ee gobolka ontario oo xuduud la leh magaalada detroit ee gobolka michigan ee dalka maraykanka waxaa barnaamijka marti iigu ah sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo ah aasaasaha xarunta sheekh xuseen xasan xaaji axmed oo loo yaqaano xuseen bile oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee magaalada windsor islamarkaana waxbara dhallinyarada iyo cabdifataax carab guhaad oo ka mid a dhallinyarada magaalada windsor ee la shaqeeya dadka soogolootiga ah ee ku cusub kanada dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka qurbe aan ku bilaabay sheekh bashiir sheekh bashiir marka hore waxaad iga warantaa bal kulanka maanta iyo waxa uu ku saabsanaa walaal waa mahadsantahay xuseen ah, waana ku dhowahay v o a da maasha allah Ah, alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah baa mahadleh oo ilaah noo sakhiray maanta wuxuu ahaa openingkii Eh, si fiican ayuu u dhacay oo eh, expectationkeeni waa helnay dadki waa yimaadeen alxamdulilah maanta wuxuu ahaa su-aal iyo answer waxa aan qabanayno su-aalihii ay u baahan yihiin looga jawaabo alxamdulilah meeshii ilaahay uu noo fududeeyey waan furnay oo maanta wuxuu ahaa awal yoom aan ku tukanay salaadaha oo muxaadaro yar ku qabanay meeshii la fiiriyey cuno aan haysanay alxamdulilah iskuulkii iyo iyo maxaa la yirahdaa madarasadii iyo programkana insha allahu tacaala wuu bilaamayaa next friday insha allah waata sheekh bashiir een, socodaan kusoo maray dabcan qeybaha kala duwan ee xarunta ay ka kooban tahay oo masjidkuna uu qeyb ka yahay waa meel aad u weyn marka loo fiiriyo masaajida iyo xarumaha soomaalida ay maamulaan Een, haddii adoo iisoo koobaya aad waxyaabaha hadda ku tala gasheen marka salaadaha iyo laga soo tago oo adeegyada uu leeyahay oo soomaalida dhallinyaraduba ay ka faa'iidaysan doonaan Ah, walaal waa mahadsan tahay waana su-aal qurxoon badan waa sidaa sheegtay meel aad u far- u weyn wayo waana meesha ugu weyn hadda soomaali community ay leedahay Um, waxaan balaan garaynaynaa insha allahu tacaala taxfiid alqur'aan oo laba nooc ah inaan sidan hore uu sheegay dhalinyarta aan bilaabno full time oo lix beri la dhiganayo iskuulkii ay ka harayaan only qur'aan la baranayo iyo programka saturday sundayda ah iyo insha allahu tacaala iskuulka fulay oo jksk ilaa grade eight ah oo Cre- oo registered ontario waan bilaabeyna insha allahu tacaala sidoo kale ruqyo sharciya ayaan bilaabeyna sidoo kale ah, youth programkii Eh, hore sidan u sheegay dhammaan waa fasilitooyinka dhan waa leedahay meeshan Eh, aroosaskana waa lagu dhigan karaa dhalinyarta halkan ku guursanaya insha allah marka everything waxaan rabnaa inaan cover gareyno communityka soomaalida insha allah walaal.
waata sheekh bashiir waa mahadsan tahay markana eh, sheekh xuseen sheekh xuseen waxaa iga warantaa bal eh, dhallinyarada wax wax baraysay muddo eh, magaaladan eh, windsor ee gobolkan ontario faa'iidada dhallinyarada ay ka heli karaan in xarun sidan u weyn ay helaan bal iga waran Eh, bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wala- waa mahadsantahay walaal eh, xuseen Eh, hadda ka horna waan waan ka wada hadalnay laakiin hadda waxaad moodaa si practical inaan wixii u samaynayno meeshii naloo furay eh, masaajidkii maaragtay aan joogno centerkii aan dhihi karo opaya center Eh, carruurta wax badanay ka faa'iidi karaan dhallinyarada waxay ka faa'iidi karaan inay qur-aankii ku bartaan diintii ku bartaan kutubadii loogu akhriyo waxay kale ku faa'iidi karaan in maaragtay xilliyada aan isleenahay meel kale ama in ka aadaan carruurtii maadaama dhibaatooyin badan ay la kulmi karaan bannaankii kale haddii aadaan inay helaan meelay ku dheeri karaan oo entertainmentigii haysato oo ama basketkii ha ahaato ama maaragtay ha ahaato e, e, e, waxyaabo kaloo ayaga ay isku maaragtay isku dhaafsan karaan oo kale marka waxaan waxaan aaminsanahay marka faa'iidooyin badan inuu noo leeyahay runtii oo aan maaragtay meeshan kusoo koobi karin marka maantana saan u aragnay waa meesha meel ku filan aad u weyn eh, aan dhihi karno rag iyo dumarbo waa ku wada filan tahay intay ku tukadaan haddana ay maaragtay qur-aankooda iyo kutubadooda iyo waxooda dhan faa'iido badan xitaa ilmaha ka imaado kolleejka oo kale ama ka imaada jaamacadda windsor oo kale santar fiican oo ku taallaa meeshaan baska intay soo raacaan ciddaan gaari haysanay waxay imaan karaan inay maaragtay librariga yaraa ama computer centerkii inta galaan wax ku akhristaan salaadoodana meesha ay ku tukadaan waata sheekh xuseen waxaa iga warantaa bal eh, magaaladan eh, windsor eh, qowmiyado kala duwan ayaa degan oo muslimiin eh, wadamo kale ka kala yimid asalkooda Een, oo weliba soomaalida aad uga soo horreeyey qaarkood Een, in soomaalida ay yeelato xarun sidan u weyn oo ah mid ugu weyn dabcan markii qowmiyadaha kale muslimiinta ee halkan degan loo fiiriyo maxay soomaalida uga dhigan tahay bulshooyinkaasna sidee bay idin arkaan wallaahi waxaan aaminsanahay xoogaa awooddeena inay kor soo qaadayso waayo qolo kastaba waxay leedahay dhaqanno gooni ah dadku waa kala duwan yihiin qolob kastaba waddan bay ka timid waa kala madhabaan nahay kala wac- kala aragtiyaan nahay marka inaan meel annaga yeelano gooni noo ah waxaan aaminsanahay in nalagu xisaabtamaayo dhinacyo badan ama dhinacii maaragtay santarkii meelahan degnayn ha noqoto ama xitaa qolihii doorashada xitaa ha noqoto community ahaan meesha naloogu soo hagaaga ma jirin meel community center eh ama masaajid eh ama aan annaga leenahay oo maaragtay nalagu soo abaaro la dhaho dadkaan meeshaana laga helaa ma jirin marka no fixed address inaan ahayn aad moodaa laakiin hadda meelna loo helay runtii aan wax kastaba ku qabsan karno dadkii kalena inagu ogaan karaan inaan dad meel loogu soo hagaaga aan leenahay maadaama aan annagii nikaaxi samaysan karno aan janaasadii meel aan maaragtay ku dhaqan karno aan haysanno carruurteenni meelay noogu dheelaan aan haysanno runtii waxaan aaminsanahay maaragtay inay wax badan ka bedeli doonto magaalada windsor insha allahu tacala waa tahay sheekh xuseen iyo sheekh bashiir baa ina soo laaban doonaa ee cabdifatax ayaa dhankayga ee midig taagan cabdifatax waxay ka warantaa bal dhallinyaradaad ka mid tahay ee waxbartay haddana ee ka shaqeeya sidii loo soo dhowaan lahaa dadka ee soo galootiga amaba ee dadka waddanka ku cusub oo soomaalida ku jirto bal ee windsor magaalo ee koraysa marka soomaalida iyo tiradooda loo fiiriyo ayaa lagu tiriyaa iga waran soomaalida ugu dambeysay ee halkan timid iyo weliba sida bulshadan loo soo dhexgelin karo oo ay horumar u samayn karaan maasha allah xuseen waan ku dhowahay barnaamijka v o a horta saa sheegtayba windsor dad badan oo soomaali ayaa degan haba soo kala horeeyana saasay tahayna soomaalida hadda cusub aad ay usoo badanaysaa meesha magaalada ay ku taalla magaalada hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd dadka soomaalida oo muddo dheer degan magaaladani soomaalida waxaa jira kuwa toos loo keeno oo si toos ay dowladdu keenta iyo kuwa usoo badasho dadkii hore marka cimilada magaalada oo wanaagsan dadka muslimiinta oo ku badan xarumo islaamiga oo ku yaal darteed dadka aad usoo badanayaan ilaa iyo hadda waxaa lagu qiyaasaa dadka cusub ee labada sano u dambeysay imaaday inay saddex boqol oo iska badan yihiin magaaladana suu walaalkeen sheegayba kun qoys ka badan ayaa degan wata cabditax waxay ka warantaa bal marka dhalinyaradan cusub ee imaanaya sidee bay isdhexgal ula samayn karaan kuwa waxbartay ee hore u degnaa ee magaaladan oo adigu aad ka mid tahay rumahaantii dhalinyarta caqabado badan ayaa haysta hadday noqon lahayd dhanka luuqadda hadday noqon lahayd dhanka dhaqanka hadda ka horena ma jirin meel ay dadkooda iskugu imaadaan oo ay markaas waqti ku wada qaataan marka way adkeed inay isdhexgal la sameeyaan bulshada kaleeta ee dhalinyarta iday kasoo horreysay laakiin hadda masaajidkan waxaan rajeynaa insha allah inay noqon doonto meel lagu kulasiiyo dadkii hore iyo dadka cusbaaba ayna noqon doonto insha allah meel dadka arrimahooda diinta hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd arrimahooda kale ee adduunba insha allah isku wadaarsan doonaan inay tahay waa tahay cabdifitaax aad ayaad u mahadsan tahay sheekh bashiir marka laga hadlayo isdhexgal in la sameeyo bulshada soomaalida bulshooyin kale ay dhex gasho sidee midnimada soomaalida dhexdeeda looga shaqeyn karaa bulshooyinka kalena isdhexgal loola sameyn karaa gaar ahaan kuwa ee qowmiyadaha kale ee muslimiinta waxaan u malaynayaa muhiimadda weyn waxay ahayd in la sameeyo center centerka ayaa waxaa ilaahay ugu baryayaa inay noqoto meeshii ay ku wada kulmi lahaayeen isku wareysan lahayn dhexgalkana meeshaasu ka bilaabmaya meel walba muhiimadeeda waxaa weye inuu santar yeesho marka haddan waxaan rajeynayaa dadka cusub iyo dadka dambe horeba in isku imaanshaalkooda inay sababayso halkan cusub marka kaa baan rajeynayaa inuu noqdo insha allah maxaad u jeedin lahaydeen soomaalida ee magaaladan sheekh xuseen ani waxaan dhihi lahaa dadkeena soomaalida ha lisku xirnaado allah subxaana wa tacaala wuxuu leeya wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu yaan la kala tegin gacan wadajir bay maaragta wax ku goysaa ha laysu imaado santarka ha lasoo buuxiyo ha laga soo wada qayb galo ha lays rajiis gareeyo caruurta ha la keensado hal gacan maaragtay keliya xaan noqono haddii ilahi maa dhihin markaasaan maaragtay horumarkeennana ku jiraa iyo maaragtay wada shaqaynteenaba insha allah intaasaan kusoo koobi laha baarak allah sheekh bashiir ha jazaak allahu khayran sheekh xuseen siduu u sheegay waa runtii maadaama hadda muhiimadda weyn ahayd sentarka aan helnay waxaan leeyahay aan iswalaalsano oo diintaasi aan ilaalino oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa aan qaadano hala saboorto garayo insha allahu tacaala ummadda soomaalida waxaan leeyahay khaasatan oo magaalada winsar degan inaad saboort garaysaan sentarkiina iyo masjidkiina waxaa ku jirtaa danteenna iyo dantiinaba iyo caruurtaba insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaalana wuuna amrayaa nebiga sala allah alay wasalamna wuuna amrayaa in aad noqotid kuun maca aljamaaca mar walba jamaacada inaad ka mid noqotid oo aad ka tagtaan waxyaabaha qumka ah iyo qabaa'ilada iyo wixii uu ilaahay necab yahay in laga fogaado dhammaantiin waad mahadsantihiin dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonnaba xuseen nuur xaaji idinkiiga tegaya sidaasii nabadgelya
aad iyaad mahadsan tahay xuseen nuur xaaji iyo barnaamijka qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa wakhtigii aan idinka nasan jirnay heesaha aan idinka nasan jirnay wararka iyo warbixinada oo aan idiin soo qaban jirnay mid ka mid a heesahaan kaydka ku hayno codkii allah u naxariistay xaliima khaliif magool iyo heestii kaan u jeer go'ay
allah unaxariisto codka xaliima khaliif cumar magooli heesta kaanu jir go-ay ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii allaidma dhammaantiin waxaan idin leenahay ammaan alla
Jesus.